halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somali com duur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba maanta waa jimco bisha augustna waa siddeed iyo toban sannadkana waa laba kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada barina saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa kuwdii iyo barkii duhurnimo idaacaddeenna barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray waxaadna qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka ka mida barnaamijka sooyaalka dhaqanka ah oo toddobaadkan aynu ku eegayno sooyaalka taariikheed ee magaalada berbera
nimankii ku xeel dheeraa cilmiga badda ee carbeed maadaama iyaga loo aaneeyo ama inay ahaayeen haldoorkii ama dadkii haldoorku ahaa taarimaaragtay juqraafiga carabta iyo taariikhdaba ama cilmiga bulsha haddaan tusaale usoo qaato badmaaxyadii ugu caansanaa ee carbeed inuu xuso magaalada berbera waxa weeyaan ibnu saciid almaqribi ibnu batuuta ibnu maajid iyo abulfidaa iyo yaquut alxamawi iyo ahmadani ibnu xawqal
heesihiina waan idin haynaa hase yeeshee waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamadeeda oo kaashanaya kuwa saaxiibada caalamka ay duleen in ka badan labaatan dagaalyan oo ka tirsanaa al-shabaab kadib howlgal ay ka fuliyeen deegaanka cali fuuto oo qiyaastii soddon iyo shan kilomitir u jira degmada kurtunwaarey ee gobolka shabeellada hoose sidaana waxaa sheegtay warbaahinta dowladda howlgalkaasina waxa uu dhacay saqdii dhexe ee xalayto waxaa lagu beegsaday laba guri oo khawaaritu ay ku diyaarinayeen maleeshiyaad iyo waxyaabaha qarxa waxaana howlgalka lagu burburiyey guryihii khawaarita fariisanka u ahaa iyo wixii saanad ahaa ee halkaasi ay ku diyaarinayeen ayay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda soomaaliya ciidanka qaranka oo kaashanaya shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka waxaa ka go-an sifaynta khawaarita ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalkaasi warbaahinta soomaaliya v o a si madaxa bannaan uma xaqiijin sheegashada dowladda ee dilka maleeshiyaadka al-shabaab dowladda soomaaliya kuwa kaalmeeya dhinaca hawadana weli si rasmi ah uma aysan xaqiijin haddii ay ka qayb galeen howlgalkaasi iyo haddii kale madaxweynaha shiinaha jinping ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa shirmadaxeedka wadamada brigis ee toddobaadka soo socda ka dhacaya magaalada johannesburg kadibna booqasho uu ka bilaabi doono dalkaasi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha hu jin ayaa waxa uu bayaan wasaaradda ay soo saarta uu ku sheegay in intii lagudainta lagu guda jiro booqashadaasi oo dhici doonta kow iyo labaatanka iyo afar iyo labaatanka bishan aynu ku jiro madaxweynaha shiinaha waxa uu guddoomin doonaa isaga oo dhinaca fadhiya hogaamiyaha dalkaasi koonfur africa shirka wadamada iyo wadahadallada hogaamiyaasha shiinaha iyo africa shiinuhu waxauu xudun u yahay wadamada brikis oo ay ku jiraan brazil rushia iyo indiya warkiina waa dhageyntaas dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana soo jeedinayaa cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaadkan waxaa marti noogu ah cabdiqani cabdiraxmaan oo ku magacdheer shariifka barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaa waxa uu ku saabsan yahay taariikhda gunka dheer ee magaalada berbera iyo waayihii ay soo joogtay asalaamu calaykum cabdikariin walaal aada iyo aad baad mahadsan tahay v o na aada bay ugu mahadsan tahay inay waraysigan qaado waana idin soo dhoweynayaa
cabdiqani taariikhda muddo badan baad hadda waday waayo badan iyo uruurin badan iyo dadaal badan baad ku bixisay bal si kooban xaaladda berbera iyo sooyaalkeeda iyo waayihii hore bal nooga waran adigoo dadweynaha dad intaan aqoon iyo intii dheg ka maqashay iyo intii taariikh ka akhrisayba u huga tusaaleynaya
walaalo aada baad mahadsan tahay waxaweyaan su-aal weydiinteedu mudan tahay taariikhda horta berbere waxa weeyaan ama sooyaalka berbere aada iyo aada buu u facweyn yahay wax iminka lagu soo koobi karo maaha daqiiqado waayo waxa weeyaan magaalooyinka ugu da-da weyn adduunka ay ka mid tahay weliba waxaa u dheeryada oo magaalooyinka la sheego in kumanaan sano aan marnaba laga guurin oo si xidhiidha u dhisan badana waxa dhacdaa in magaalo xeebeedyadu ay baaba-aan balse berbere waxay nasiib u yeelatay ilaahayna ku galladay inaan laga guurin laga yaabo in siyaabo kooban looga gurguro laakiin inay joogto ahaato kumanaan sano taariikhaha berbera ee lagu xusay maaragtay dagaaladii hore gaar ahaan faraaciintoo kale tusaale ahaan haddaan soo qaato waxaa lagu xardhay gidaarada ama maaragtay macbadyada laga dhisay masar ahraamtoo kale waa la xusayaa eryo u dhigan berbera micnaha maaragtay berbere oo xitaa waxaa la xusaa marmarka qaar in ereygan bunti uu maaragtay asliyan ama laga soo xigan karo magaca berbera oo sababtuna waxa weeyaan soomaalida ayaa mar dambe loo bixin doonaa berberiyiinta haddaan usoo noqdo waxa weeyaan taariikhihii ka dambeeyey waxaa xusay badmaaxyo maaragtay u dhashay dalalka ama xadaaradihii waagaa jiray ugu awooda badnaa sida greega ama romanska dhigaalka ugu da-da weyne ama maaragtay qoraal ahaan la hubo in berbere lagu xusay waxa weeyaan buugga aan qoraagiisa la aqoon magaciisa ee loo yaqaano peples of erterian c ama ku dulmeeridda badda erterianka ama badda cas buuggaas ayaa lagu xusay oo qiyaasii la qoray qarnigii koobaad ee miilaadiga ayaa lagu xusayaa in berbera loo yaqaanay waagaas malaw balse qoraaladii ama dhigaaladii ka dambeeyey baa lagu arki doonaa berbera magacan berbera laakiin wakhtiga greeg wuxuu yaqaanay malaw haddaan usoo noqdo magacan berbera dhigaaladii romanska oo kale waxaa lagu arkay in dadka degan wixii ka hooseeya boqortooyada agsumedka ama boqortooyada xabashida in loo yaqaanay berberiyiinta iyadana waxaa xaqiijiyey dhammaan nimankii ku xeel dheeraa badmaax badmaaxinta ama maaragtay cilmiga badda ee carbeed maadaama iyaga loo aaneeyo ama inay ahaayeen haldoorkii ama dadkii haldoorka u ahaa taarikh maaragtay juqraafiga carabta iyo taariikhdaba ama cilmiga bulshada haddaan tusaale usoo qaato badmaaxyadii ugu caansanaa ee carbeed wuxuu ku khasbanaa ninka maaragtay badmaaxa carbeed ama juqraafyahanka carbeed inuu xuso magaalada berbera ama deegaanka berbera loogu magac daray waxaa ka mida nimankaas ood wada garanaysaan waxa weyaan ibnu saciid almaqribi ibnu batuuta ibnu maajid iyo abulfidaa iyo yaquut alxamawi iyo ahmadani ibni xawqal nimanka aan xusay waxaweye niman kaloo badan oo aanan soo koobi karin waxaweye waa nimankii ugu caansanaa maaragtay ama waxaan loo yaqaano juqraafiga casriga laga soo xigtay ama se laga bartayba dhammaan gebigoodu waxay xusayaan ama maaragtay si farshaxan leh u qeexayaan magaalada berbera
waa gartay waa sooyaal aada u wanaagsan iyo taariikh bal waayahaasi siyaabahii ay u kala soo horeeyeen nidaamkaasi berbere ka dhisnaa bal nooga waran cabdiqani
intii u dhexaysay markaa kun iyo lix boqol iyo sideed iyo siddeetankii sidaa lagu xusay buugii aan kor usoo sheegay iyo imaanshihii ama sahankii dalalka reer yurub ay ku sameynayeen xeebaha soomaalida gaar ahaan berbera waxaad odhan kartaa wax maamuloo aan ahayn maamulka maaragta qabaa-ilka ama ciddii markaa deganeed ay xukumaysay mooye aanu jirin maamul shisheeyo markaa awood ku leh xeebta sahamadii ugu horeysay ee la odhan karo dowlada ingri dowlado badan oo reer galbeeda way sameyn jireen dadkuna aada iyo aada bay u feejignaayeen oo maadaama ay aada u dhoweyd maaragtay dagaalkii dhex maray boqortooyadii adal iyo maaragtay boqortooyadii imkoo kale bortuqiiska dadku markaa feejignaan saayidii muujiyeen oo ah inaan maaragtay reer galbeed aanu qabsan xeebta saali ajligeed waxaa jiri jirtay ama dhici jirtay berbere inaan loo ogolaan qof ajnabi ah inuu ka tallaabo
tusaale ahaan oo kale dadku waxay ahaayeen dadkii berbere deganaa inay dhulka aada u ilaashan jireen oo rabitaanka iyo doonista dadkii yurubiyaanka ahaa ama dadkii badmareenada ahaa ee imanayay ay ka hortegi jireen bal taasoo kale ka waran in ay dhulka ilaashadaan oo xukunka iyagu ay gacanta ku haysteen bal nooga waran horta sida taarikhda lagu ogsoon yahay walaalo waxaweyaan ma jirto may jirin ama boqortooyo soomaali oo dhan xukumi jirtay inta la ogsoon yahay kumnaankii sano u dambeeyey hadaad ka akhrida dhigaalada carabta ama dhigaalada maaragtay galbeedka ama dhigaalada barigaba ma arkeysid qoraal odhanaya ama kuma arkeysid meelna qoraal odhanaya hal boqortooyo oo gebi ahaanba xukumaysay dhulkaasaa jirtay marka maamulo gaaray lahayn ismaamulo gaaraa jiray ama maamulkaasoo ku salaysan diin ama mid qabiileed marka waxaa jirtay maadaama aada u iqantay maaragtay boqortooyadii cadale markaa burburtay waxaa dhacday inuu maamulkii dib ugu soo wareego odayaasha markaa hada markaa deganayd magaalada sahamadii markaa maadaamuu ingiriisku xukumayay wakhtiga dalka indiya wuxuu mar walba jeclaysan jiray inuu maaragtay dhulkaa uu taariikho badan ka hayo inuu maaragtay ku yeesho awood dhaqan dhaqaale oo muhiimadna u lahayd maaragtay marinka badda cas saali ajligeed maadaamay dadka dhulkan deganaa ama dadkii ku dhaqanaa ama dadkii maamulayay waaga berbera aanay ogoleen maaragtay quwad shisheeye gaar ahaan mid maaragtay dalalka yurubiyanka ah inay ku lug yeesho ama ay soo galaan magaalada waxay adeegsadeen nimankii ganacsatada ahaa ee ka ganacsan jiray u kala gooshi jiray indiya iyo berbera gaar ahaan bombay barasaabkii ayaa wuxuu soo dirsaday barasaabkii waaga bombay ayaa wuxuu soo dirsaday ama uu ku yidhi warbixin iga soo sii nin loodhan jiray ganacsada ahaa ibrahim bunkaar oo dhashay dalka hindiya ayuu ku yiri wakhtigii udheaysay intii udhexaysay kun sideed boqol iyo kow iyo ilaa kun iyo sideed boqol iyo sagaalkii kadib warbixintii usoo gudbiyey baa waxaa ku xusnayd in de ganacsi aada u xoogan meesha uu ka socdo ammaankeedana aada loo ilaaliyo ay dadku ilaashadaan oo ay leeyihiin fardufuullo aada u tababaran sidoo kale wuxuu xusay inay magaaladu leedahay lix qalcadood ama taawaris ama waxaweyaan taallo ilaaleed soomaaliya haddaan ku qeexo kuwaasoo aada u hubaysan oo ilaalin jiray maaragtay ammaanka magaalada iyagoo u diidaya markaa quwad shisheeye inay soo gasho magaalada
waxaa jirta taariikh ingiriisku soo gaadhay gobolka saaxil berbera bal ka waran meesha uu ka yimid iyo xilliga uu soo degay waxyaabaha taariikhda lagu sheegay bal ka waran cabdiqani sidan hore usoo xusnay maadaamu ingiriisku damac weyn ka galay maaragtay mandaqada gaar ahaan magaalada berbera dagaalka dhex maray dowladii ingiriiska ama boqortooyadii ingiriiska iyo odayaashii berbera ama dadkii berbere ku dhaqnaa waxay barbilow u noqotay markaa heshiis nabadeed inuu ka dhasho heshiiska nabadeed oo lagu qeexay in ama labada dhinacba ay ku heshiiyeen in magdhowdii la bixiyo doonta sidoo kale heshiiskaas waxaa lagu xusay in qof kastoo ka tirsan ama kasoo jeeda boqortooyada ingiriiska uu si nabdoon uga ganacsan karo deegaanka markaa odayaasha berbera ay xukumaan si taa la midna waxaa ku taalla heshiiska in dhammaan qof kastoo ku abtirsada markaa magaalada berbera in uu si nabdoon uga ganacsan karo dhammaan deegaan kasta oo uu ka babanaya caalanka boqortooyada ingiriiska heshiiskaasoo la odhan karo barbilow buu u noqday heshiisyadii ka dambeeyey waxaa jirta iyaduna heshiis baa xigay oo isaguna dhici doono toddobadii novembar kun iyo sideed boqol lix iyo kontonkii heshiiskaas wuxuu sabab u ahaa waxaa sabab u ahaa in weerar loo geystay sahamiyihii caanka ahaa ee loo yaqaanay ama ku magac dheera sir richard burton sir richard burton oo isqarinayay oo sheegtay inuu ahaa nin muslina oo sahan waday oo u waday sahan boqortooyada ingiriiska ayaa wuxuu la baxay sheekh cabdalla alyaziidi ninkaasoo markaa dadkii reer berbera waxyaabaha maaragtay berbera ay ku faanta waxaa ka mid ah in ninka loo yaqaano sheekh cabdalla yaziid u dhul badan oo islaameed u maray balse aanay ogaan inuu yahay nin aan muslin ahayn taas waxay sababtay markaa in ay weerar u geystaan weerar markay u geystaanba ninkiibaa wuxuu sir richard baa wuxuu cabasho u gudbistay dowladdii markaa ka talinaysay xafiiskii boqortooyada ingiriiska ee cadan
berbera waxay leedahay goobo taariikhiya bal ka waran meelo badan baa ka dhisan oo taariikhiya oo kala duwan hadday noqoto dhismayaasha dawliga dhismayaasha waxbarashada iyo goobaha lagu cibaadeysto bal nooga sheekee
sida aan hore u xusay waxa weeye magaalada berbera waxa weeyaan taariikh aada u facweyn bay lahayd lama garan karo xilliga la aasaasay balse waxa waxaa la odhan karaa ereygan isticmaalaan ama afka qalaad loo yaqaano golden age ama casrigii dahabiga ahaa waxaa la odhan karaa wuxuu ahaa qarnigii sideed iyo tobnaad waana markii ay dowladda cismaaniyaddu ay awoodeeda ku muujisay magaalada berbera iyo magaalooyinkii la halmaalay xeebta saarnaa sida saylac oo kale iyo bullaxaar waxaa la sheegaa markaa in waxaa la xusay waxaa la xusay in ninkii la odhan jiray jacfar baasha oo ahaa barasaabkii ama governarkii suudaan ee wakiilka uga ahaa dowladdii masar iyaduna hoos imanaysay saldanadii cusmaaniyiinta inuu calankii masar u ka taagay markaa isagoo wakiil uga ah maaragtay waaligii masar inuu calanka berbere ka taagay bishii octoobar kun iyo sideed boqol lix iyo toddobaatankii
sidoo kale cabdiqani waxaa jirta saan lagu qoray qoraal oo taariikhyahanada qaarkood ay sheegaan in wadanka imaaraadka loo diray oo odayaasha xilligaa joogay ay qoreen taasoo kale bal nooga waran adigoo dadka u faahfaahinaya
haa walaalo way jirtaa oo waxa waxa weeyaan waxa qoray oo soo tafaaftiray ama buug ka diyaariyey amiirka shaariqa imanka ka taliya ama xukuma ama xaakimka shaariqa buuggaasoo la magac baxay risaalat zucamaa asomaal ila sheikh suldaan bin sakr alqaasimi waxa weeyaan ama dhambaalkii loo diray dhambaalkii odayaasha soomaalidu ay u direen odaygii markaa ka talinayay waaga dhulka loo yaqaano ama deegaanada ka talinayay qaasimiinta oo hadda loo yaqaano oo kale ah maanta labada imaaradood ee raasalkheymiya shaariqa ee ka tirsan isku taga imaaraadka carabta saantaasoo la diray kun iyo sideed boqol todobiyo soddonkii saantaas waxaa u sabab ahayd maadaamu xifaaltan dhex yaalay boqortooyadii ingiriiska iyo ama maaragtay heshiiskaas ay u arkayeen inuu ahaa jujuub ama ay khasab u arkayeen waxay dareemeen culays badan oo ingiriiskoo markaa maaragtay isbidayay awood ayaa hadba wuxuu bilaabayay marka inuu awood ku yeesho xeebta ama magaalada berbera tii u dambeysay waxaa la xusaa in kun iyo sideed boqol lix iyo soddonkii in uu maaragtay ingiriisku ku dooday in dooyo laga leeyahay ama boqortooyada xabashadu ay maaragtay ama ay dhac iyo boob ka sameeyeen badda saali ajligeed isaguna cunaqabateyn saaray maaragtay magaalada berbera ciriirigaas markay dareemeen bay waxay saantan u direen qoyskii ugu awooda badnaa waagaas bariga dhexe oo iyagana ku caanbaxay inay colaadi dhex taaliyeygiiyo dowladda ingiriiska heshiiskaas maarag saantaasoo lagu xusay markaa heshiis yaanan odhanay saantaasoo lagu xusay markaa waxyaabo badan balse waxa ugu muhiimsan inay codsadeen in lagu caawiyo hub iyo saanad military sidoo kale waxay xitaa meesha soo dhigeen inuu midow dhex maro odayaasha maaragtay maaragtay odayaashii markaa berbere joogay iyo dowladda imaaraadka ama maaragtay qoyska qaasimiinta loo yaqaanay iyagoo bidayay markaa awood ka maaragtay ka filanayay qoyskaas
dhegaystayaal waxaa intaasi ku eg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo marti noogu ahaa cabdiqani cabdiraxmaan oo ku magac dheer shariifka nooga waramay taariikhda magaalada berbere iyo waayihii ay soo joogtay inta aan ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaana soo jeedinayay cabdikariim ol haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha cabdiqaadir samakaab waa kan
aan ku bilownay horyaalka dalka jarmalka oo sanadkii lasoo dhaafa ay ku guulaysatay kooxda bayer muniq ayaa maanta dib u furmaya iyadoo kooxaha lagu furayna ay yihiin wender bremen iyo bayer munikh horyaalka bundusliigaha ayaana lagu guulaystay maalintii u dambeysay iyadoo kooxda bayer munikhna ay kaga guulaysatay kooxda brusiya dortmond oo kulankaasi barajo gashay bundusliigaha dalka jarmalka ayaana waxa uu si rasmi a u furmayaa maanta oo jimco ah dhinaca dalka talyaanigana berito ayaa lagu wadaa in la furo horyaalka siricaga oo xil ciyaareedkii lasoo dhaafay ay ku guulaysatay kooxda fiorentina kulanka furitaanka ayaana waxaa isaga hor imaanaya kooxaha impoli iyo verona kooxda janowana waxay la ciyaari doontaa kooxda fiorentina halka kooxda internasionale ay la ciyaari doonto kooxda monza sidaas ayuuna horyaalka talyaaniga dib ugu furmi doonaa dhinaca dalka sbeinna horyaalka laliga oo toddobaadkii hore soo bilowday ayaa la ciyaari doonaa iyadoo kulanka maanta dhacayana uu u dhexeeyo kooxaha mayorka iyo villareal sidoo kale hal kulan ayaa soo geli doona xilli dambe oo caawa ah waxaana u dhexayn doonaa kooxaha valencia iyo las balmes horyaalka laliga ayaana soo bilowday toddobaadkii hore berito kulamada dhacayana waxaa ka mid ah kuwa u dhexeeya kooxaha real madrid iyo almeria real sociedadna waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee saltafigo dhinaca dalka ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga oo toddobaadkii lasoo dhaafay si rasmi ah uga furmay dalkaasi ayaa maanta la ciyaarayaa kaasoo u dhexeeya kooxaha nottingham forest iyo sheffield united horyaalka ingiriiska ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxaa si xarago leh ugu guulaysatay kooxda manchester city taas oo hadda durbaba ay bilaabeen dadka ciyaaraha falanqeeya inay u saadaaliyaan dhinaca suuqa kala iibsigana kooxda inter milan ayaa si weyn u xiiseynaysa inay la wareegto ciyaaryahan sofyan abrabaad oo u safta kooxda fiorentina kaasoo ay ku daba jirtay kooxda manchester united inter milan ayaana waxay doonaysaa inay qadkeeda dhexe ku adkayso xiddigan oo si weyn uga dhex muuqday koobkii adduunka ee lagu qabtay sanadkii lasoo dhaafay dalka qatar dhinaca koobka adduunka ee gabdhahana waxaa isugu soo haray ciyaarta kama dambaysta ee fiinaalka xulalka sbain iyo ingiriiska kuwaas oo kasoo kala adkaaday sweden iyo australia labadan xul ayaan markii hore loo filayn inay soo gaari doonaan fiinalka laakiin gabdhaha sbain iyo ingiriiska ayaa sanadkan isku soo haray iyadoo sanadkan tartanka uusan si weyn uga dhex muuqanin xulka maraykanka oo gabdhahooda meel hore lagu soo reebay maraykanka ayaana markasta ahaa gabdhaha ugu cadcad ee koobka adduunka laakiin sanadkan sidii hore ma noqon waxaana hadda fiinalka soo istaagay xulalka sbain iyo england
cabdiqaadir samakaab ayaana soo jeedinayay xubintaasi ciyaaraha haatana dhankii muusiga ah waxaad ku soo dhowaataan dhaawac abiigu yaallo codkii allah u naxariistay cabdisalaad beerdilcashe
lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote dhawaacbaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqote ruux dhimasha jooga bulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga bulaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dheegihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaan igadhowho igadhowr igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowr igadhowr igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele sidaa dhulguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sidaa dhulguyooda bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli
heestaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhaliyada maanta waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandurey heesadaa iyo nabadgelya balkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhammankaaga ruuxo leh ifkaacaga ma soo dhegin dhambalkii wadkaygay kuma dhaa